galab wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a ood kaga imaaneysa washington
waa isniin bisha juunna waa siddeed iyo toban sannadkan labada kun siddeed iyo tobanka waxaadna naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo bogga v o e somaali dot com idaacadda galabnimo waxaa daadihinaya falastiin axmed iimaan iyo anigoo ah nuur xasan nuur
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimona waxaa ka mida dowladda soomaaliya oo difaacday heshiiskii ay sabtidii la gashay dowladda etoobiya ee ku saabsan maalgashiga dekedaha soomaaliya markii la yidhaahdo dekedatan waxaa loo dhisay gobol soomaaliya ka mid ah oo intaasoo dekedo laga sameeyo iyo markii la yidhaahdo dekedatan waxay ku salaysan tahay waddooyin ballaaran oo ka baxo oo boqolka milyana etoobiyaanka ay ka faa'idaysan karaan iyo dowladaha ka sii gadaaleeyo iyo dowladaha kale xidhan xataa dekadaha habka loo loo dhisayo iyo habka loo maalgelinayo iyo manfaca laga rajaynayo waa kala gedisan waxaan sidoo kale idiin haynaa somalilan oo iyaduna ka hadashay heshiiskii dowladda federaalka ah ee soomaaliya iyo etoobiya imaaraadka haddii heshiis gaara la gelayaan oo ay dekedahooda kala gelayaan ama kismaayo ha haato ama baraawo ha hato ama xamar ha hato ama meeshay doontaa noqotee dee cid ku haysataa ma jirto hase yeeshee berberaa heshiiskii wuu dhacay imaaraadkuna wuxuu la galay somalilan soomaaliyana iminka may dhalanin ee markii somalilan heshiiska lala gelayey way nooleed waana jirtay farmaajona wuu soo lignaa sheekadaas wax ka jiraa ma jiraan annagana wax naga khuseeyaa ma jirto xubintii dooda gaaban ayaad maqli doontaan barnaamijkii qurbe iyo qodobo kale marka horese warkii caalamka mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya ayaa ku sugan magaalada heeg waxaana la filayaa in goordhow ay gudbin doonaan oo ay u gudbin doonaan maxkamadda caalamiga ah ee qaadaysa dacwadda muranka badda ee u dhexeeya dalalka kenya iyo soomaaliya mas-uuliyiintana ayaa gudbin doona jawaabta dowladda federaalka ay ka bixinayso doodo cusub oo ay sheegeen in dowladda kenya ay ku soo dartay jawaabteedii u dambeysay ee ku aadanayd muranka ku saabsan badda ee u dhexeeya labada dal waxaana la filayaa in saacad kadib sida ay xaqiijiyeen mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalk oo ku sugan heeg in ay gudbin doonaan
ururka caalamiga ah ee ay ku midaysan yihiin hay-adaha bisha cas iyo lanqeyrta cas ee loo soo gaabiyey i f r c ayaa sheegay in kumanaan muhaajiriin ah oo ku sugan dalalka la isku yidhaahdo balkaniska ee yurub ay u baahan yihiin gargaar bani-aadanimo oo deg deg ah i f r c waxay maanta sheegtay in dad ka badan shan kun iyo lix boqol oo ruux oo muhaajiriin ah ay gaareen dalka bosniya tan iyo bilowgii bishii januari ee sanadkan taas oo aad iyo aad uga badan tiradii sanadkii labada kun toddoba iyo tobankii martay waddankaasi oo ahayd toddoba boqol afar iyo konton ruux simon misiri oo ah madaxa ururka i f r c qaybteeda yurub ayaa sheegay in qaxootiga ku sugan balkaniska ay u baahan yihiin waxyaabaha aasaasiga u ah nolosha hay-adda lanqeyrta cas ayaa sheegtay in boqol ka mid ah shaqaalaheeda mutadawiciinta ah ay boqolaal ruux oo muhaajiriin ah ay ku caawiyaan maalin walba dalka bosniya waqooyigiisa dowladda bosniya ayaa ka digtay in muhaajiriinta usoo tallaabaya dalkeeda ay halis ugu jiraan miinooyin ku aasan xuduudka dalalka balkaniska oo dhaca dhinaca koonfur bari ee yurub ayaa waxaa la isku yidhaahdaa dalalka albeniya bulgaria bosniya kosovo macedonia iyo montenegro
iyadoo aqalka koongareeska ay diyaarinayaan codayn la filayo inay u sameeyaan isbeddel weyn oo lagu sameeyo sharciga socdaalka iyo soo galootiga ee dalkan maraykanka toddobaadkan ayaa maamulka trump waxa uu difaacayaa siyaasadiisa oo caruurta kaga qaadayo qaar ka mida dadka sharci darrada ku soo galaya dalkan ee waalidka ah tallaabadan oo ah mid dhifa oo in lagu arka dalkan maraykanka ayaa saraakiisha dowladdu waxay si joogto ah u kala kaxaynayaan qoysaska raadinaya magangelyada siyaasadeed ama isku dayaya inay sharci darro ku soo galaan dalkan maraykanka ku dhowaad laba kun oo caruura ayaa waalidkood laga qaaday muddo lix toddobaad ah iyadoo ku eg bisha may sida ay sheegeen saraakiil ka tirsan maamulka trump muuqaal ay soo saareen dowladda maraykanka waxa uu muujiyey waxa u eka xaalad bini-aadanimo oo ka jirta meel xero ah oo caruurtan lagu hayay qoysaskooda laga qaaday siyaasadan ayaa maamulka trump waxay ugu yeereen zero tolerance ama dulqaad dhammaaday madaxa xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay sayid racad al xusein ayaa sheegay maanta in caruurta iyo waalidka la kala kaxeeyo ay tahay mid xadgudub ku ah xuquuqda caruurta islamarkaana ay tahay mid aan la aqbali karin saddex qof ayaa ku dhintay sagaashan kalena waa ay ku dhaawacmeen nuulgariir xoog leh oo isniinta maanta garaacay galbeedka dalka jabaan waaxda saadaasha hawada dalka jabaan ayaa sheegtay in dhulgariirkaas oo lixaadkiisu dhammaa lix dhibic hal uu aroornimadii hore ee saaka ku dhiftay magaalada osaka oo ah magaalada labaad ee ugu weyn waddanka jabaan warbaahinta dalkaasi ayaa ku warantay in dadka ku dhintay dhulgariirka ay ku jiraan gabar sagaal jir ahayd iyo oday siddeetan sano jir ahaa kuwaas oo uu kusoo dumay derbi ma jirin wax digniin ah oo ku saabsan duufaanta sunaami taasoo waddanka jabaan waxyeello xun gaadhsiisay toddoba sannadood ka hor
galab wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad naga dhagaysanaysaan waa idaacadda galabnimo oo idinkaga imaanaysa washington dowladda soomaaliya ayaa markii ugu horreysay faahfaahin ka bixisay heshiiskii maalintii sabtidii la gaaray ee dhex maray dowladda ethoobiya iyo dowladda federaalk waraysi gaar ah oo wasiirka warfaafinta soomaaliya daahir maxamuud geelle uu siiyey idaacadda v o a ayuu ku difaacay heshiiskaasi waxaana uu kaga hadlay ujeedka qodobka heshiiskaasi ee ku saabsan dekadaha iyo maalgelinta iyo sida heshiiskani u saameynayo go-aankii baarlamaanka ee heshiiskii berbera oo ay wada galeen somalilan iyo ethoobiya iyo shirkadda d b wold waxaa kale oo ka hadlay hirgelinta heshiisyo hadda ka hor la gaaray waraysigan ayaa waxaa la yeeshay waryaheena cabdiqaadir maxamed cabdulle
aad baad u mahadsantaha saacad wasiir waan kaaga mahadnaqaynaa wakhtigaaga labada dowladood ethoobiya soomaaliya heshiisya wada gaaray warmuteed baa la soo saaray meelaha qaarna dadka soomaliya su-aala iska weydiiyeen muxuu ahaa nuxurka warmuteedka marka hore
warmarseedka nuxurkiisa dadku si ay akhriyaanba waxuu ka koobnaa intaan warmarseedka loo gelin martiqaadka madaxweynuhu uu fidiyey ayuu ka jawaabay ra-isul wasaaraha etoobiya soomaaliya booqashadaas ugu yimid waayu madaxweynaha hore u tegay warmarteedka lasoo soo saaray wuxuu ka hadlayay xiriirka labada dal lix iyo toban qodob uu ka kooban yahay waxau ku nuxnuxsanaya xiriirka labada dal mustaqbalan say ka rabaan hogaamiyaasha labada dal oo ay u arkaayo inay shacubta mandiqada ku nool ama soomaaliya etoobiya dan badan ay ugu jirto waxaa ugu horreeya in xagga amniga layska kaashado waadan ogsoontihiin oo etoobiya waxay ka mid tahay wadamada midooda africa ee ciidamada usoo dira amisom bay qayb ka tahay in soomaaliya deganaansho iyo nabad ay ka dhalatana waxay ku jirtaa dowladaha ugu horreeya ee danta gaarka ay ugu jirto maadaama laga ay dhici karto haddii meesha dariskeeda uusan deganayn in deganaansho la-aanta ay gudubto tan kale waxa ay ahayd xagga siyaasadda iyo diblomaasiyadda in lasii ballaariyo oo iskaashi laga sameeyo kuna qonsuulyadyo cusubna laga furo magaalooyinka waaweyn si loo fududeeyo dadka soomaalida iyo dadka iyo labada dal isu socodkooda la fududeeyo waana lagu dhawaaqayo fiisooyinka waxyaabaa la halmaa inay fududeeyaan hadafka laga leeyahana waa in la xoreeyo xoolaha inay gudbi karaan hantida dadka ay gudbi karto dadka nafsadoodana ay gudbi karaan waxaasi dhinac socday oo iyaduna aad iyo aad muhiim u ahayd inay labada dalba ku nuxnuucsadeen ilaalinta nabadgelyada madax banaanida darisnimada laba dal ay leeyihiin oo dalkaasi dalka dal madax bannaan oo la xurmeynayo maxaanku yidhahda madax bannaanidiisa midnimadiisa xuduudihiisa intaas waxaa ka sii sii raacay qodobka laga yaabo dadka qaarkiis inay isweydiiyeen oo ah iskaashi dhaqaale oo baaxad leh oo ka gadisan hannaankii la arki jiray oo gaaro maalgashin midaysan in la sameeyo
wasiir qodobada qaar waxaa ku xusnayd isqoojinta heshiisyadii hore dabagelidda heshiisyadii hore dadka qaarna waxay is weydiinayaan ethoobiya labaatankii sano saameyn bay soomaaliya ku lahayd siyaasad maaragtay laba dhinac in kula dhaqmaysa marka heshiisyadan la wada galay oo lagu xusay qodobadan in la xoojiyahay dowladahee galay ma hogaamiye kooxaadkiibaa yaa galay heshiisyadan maxay ahaayeen
heshiis siyaasadeed madaxweyne la dhaariyey iyo dowladdiisa unbaa geli karo dowlad goboleed ma geli karto heshiisyada oo caalamiga ah dowladdana waa shay joogto ah dadka markaa matalaya amba hogaaminaya amba xubnaha ka unbaa isbedelo laakiin dowladuhu waa shay joogto ah ma boqol sano ka hor heshiiskaad gashay dowlada gashay waa inuu socdo laba boqoloo sano kahor midkay galeen waa inuu socdo Eh, taas macnaheeda waxaan kaga jeedaa eh, soomaaliya xilli oo fawdo ah iyo dhibaato ah way soo martay laakiin haddana dowlado la aqoonsan yahay ayaa xilliyadii dambe ka talinayay oo adduunyada ay aqoonsan tahay dowladahaas oo madaxweyneyaal iyo wasiiro iyo ra-iisul wasaareyaal iyo lahaa iyo baarlamaano heshiisyadii ay galeen dowladda soomaaliya agteeda waxay ka yihiin eh, heshiisyo jiro oo lagu dhaqmo oo la meel mariyo Eh, wadamadina la galeen ee dowlad soomaaliyeed la galeen oo qof oo qo- ciddi markaas mataladiisa kaliya lama aanay gelin marka waa heshiisyadii dowladihii ay galeen Eh, arrinta dekedaha oo meelaha dadku aada uga fiiriyeen etoobiya daban dekeda ma laha oo isdhaafsan weyno eh, dekeda iyo la dhaqaala marka afartan dekedooda lasoo hadal qaaday dowladda soomaaliya maxay kala jeedaa
dowladaha waxaa laga de- dekedaha sideeda marka deked la sameynayo waxaa uga horeeya oo- oo maanka lagu hayo waxay tahay maalgelinta la gelinayo Eh, dekedda cid ay u adeegeyso awooddooda wax iibsi tiradooda kobaca dhaqaalahooda saadaasha uu yeelan karo Eh, annagu waxaan nahay dal labayo toban milyan iyo shan boqol oo kun markii ugu dambeeya lagu qiimeeyey xeebtayna waa saddex boqol saddex mil saddex kun saddex boqol iyo afartan kilomitr markii lagu daro eh, d- d- maxaa xuduudaha oo de- jasiiradaha Eh, arrinkaas waxaan kaga je- waxay muujinaya marka markii la yidhaahdo dekedatan waxaa loo dhisay gobol soomaaliya ka mid ah oo intaasoo dekedoo laga sameeyo iyo markii la yidhaahdo dekedatan waxay ku salaysan tahay wadooyin ballaaran oo ka baxo oo boqolka milyan ee etoobiyaanka ah ay ka faa'iidaysan karaan iyo dowladaha kasii gadaaleeyo iyo dowladaha kale xiran xataa eh, dekedaha habka loo loo dhisayo iyo habka loo maalgelinayo iyo manfaca laga rajaynayo waa kala gedisanya annaga waxaan kaga jeednay dowladda soomaaliya ay kaga jeeday marka ay arrinkan afarta dekedood waafaqaysay waxay u arkaysay dhallinyaradii soomaaliya oo markay koonfur africa iyo bariga africa iyo bartamaha africa iyo galbeedka africa u shaqo tegi lahaayeen badeecooyinka ay meelaha ku gadayeen ay u suuroobayso inay dekedooda inta ka da- degsadaan eh, shuruuc iyo hanaan ilaaliya iyadoo uu jira ay wadamada kale u gudbi karaan oo wadamadaas badeeca intay ka soo qaataan ay soo dhoofin karaan bimacnaa danta aan ka leenaha waxay tahay dhallinyarada magafa aada inay geyigooda ka shaqaystaan Waan gartay. etoobiya si bareerahay heshiiskii d b wall somalilan ay qayb ka ahayd saami bay ka qaadatay inkastoo madax bannaada lagu alaliyay marka eh, sidee isku qabanaysaa inay etoobiya somalilan iyo d b wall ay la macaamisho dekeda berbera dowladda soomaaliya heshiis muqdisho kula gasho see la isku qabansiiyo waxaan jeclaha dhegeysta inaan xasuusiyo diidmada dowladda soomaaliya ay diiday dekeda berbere heshiiska laga galay waxa uu ku salaysnaa qodobada uu ka kooban yahay dowladda kuma aanay diidin ee waxa ay ku diiday welina ku diidan tahay waxay ku diiday welina ay ku diidan tahay dowladda soomaaliya waa in ciddii ku shaqada lahayd in lagala heshiiyo aan lasoo marin heshiiskaasna wuxuu egyahay hadda mid laga gudbayo annaga iyo dowladda imaaraadka iyo dowladda etoobiya ba aan ka gudbayno oo aan gudbayno heshiisyo caalami ah hanaanka caalamiga waafaqsan qawaaniinta dowliga waafaqsan oo dowladda dhexe lagala heshiiyo marka eh, heshiiskaas haddee amba etoobiya garab ha ka ahaato amba eh, eh, maxaan ku irahda imaaraadka qayb ha ka ahdaano amba somalilan ama mas-uuliyiinteeda ha saxiixaano waxaa dowladda soomaaliya ay ku diiday waxay ahayd in dowladda soomaaliya heshiisyada inay iyadu sixida ay tahay inaan cid kaloo sixi karta isa jir arrinta qunsuuladaha lasoo hadal qaaday muhiim waayo isku socodka labada dowlad baahi badana jirta laakiin soomaaliya awood ay kaga furataa gobolada etoobiya eh, qunsuulada dhaqaalaha marka laga hadlay safaaradii qaar baa shaqeynla oo dowladahan ku lahayn marka halka etoobiya laga yaabo inay awood u leedahay inay in badanoo gobolada ka furataa marka awoodda isdhaafsan qunsuuladuhu soo saameyn badan kuma yeelan doonta etoobiya gudaha soomaaliya qunsuliyadaha saa sheegtay eh, waa hadba waxaa lagu saleeyaa eh, awooddaada laakiin annagu marka dhallinyaradayna ay badeecada inta degsadaan ay gobollada tagaan oo ay badeeco ka soo qaataan oo dana dhaqaale ay yeeshaan waxaan ku qasbannahay dhallinyarada ama dadkaas soomaaliyeed ee dalkaas tegey inaan adeega ay u baahan yihiin ee heer qunsuliyadeed aan la daba taagnaano wadamo badan oo aad ogsoon tihiin ee adduunka ka mid oo waxaa jira aan ee, qunsuliyadaheena aan geyno oo- ama safaaradaheena aan geyno oo aan u geynayno muwaadiniin soomaaliyeed oo mugla oo macno leh ayaa meesha ka jira marka rajada aan qabno oo ah xiriir dhaqaale oo baaxad leh iyo joogitaan dad soomaaliyeed oo fara badan gobollada kala gedisana etoobiya wuxuu dowladda soomaaliya shaqaynayso ku qasbayaa in dadkaas adeegyada ay u baahan yihiin iyo ilaalinta amba ximaayada ay u baahan yihiin saf- eh, safaaradu way jirtaa in qunsuliyada ilaaliyo diblomaasiyiin u dhow in loo geeyo marka kuma xiran dhaqaalaha haysata kaliya waxay ku xiran tahay dadka kaa maqan oo dhan marka meesha inay ku badanayaan muwaadiniintayna business ahaan Eh, dowladihii soomaar soo mara soomaaliya lixdankii ilaa hadda midkeedna ma aqoonsan dhulka soomaalida etoobiya inuu yahay dhul ethoobiya marka labada dood ma ka wada hadleen mustaqbalka dadka soomaaliyeed ee gelinka shanaad dowladda soomaaliya waxaa xilku ka saaran yahay koowaad calanka buluuga ciidda uu ka taagan yahay maslaxadda inay ka hadasho ay tahay oo adduunkana ay ookeeda uga haysato dadka doortay xilka dadka loo doortay ee dadka loo magacaabanay waajibaadkooda uu yahay waa calanka buluuga ah ciidda uu ka taagan yahay maslaxadda dadka meesha ku nool ayaan ka hadalnay oo laysla meeldhigay iyaga aan laga shaqeeyin waxaana si wanaag ah dadka soomaaliya cunsurka soomaaliga ah meel kastoo jooga ama oo waddamada dariska ku fidsan nafsadiisa in meelaha ay joogaan mid kasta oo karaamo iyo xurmad iyo matalaad siyaasadeed uu ku leeyahay maanta meesha uu joogo baarlamaanka dhexay ku jiraan soomaalidu baarlamaan ugaara bay leeyihiin maamul ugaara bay leeyihin etoobiya haddii ay joogaan kenya waa sidoo kale jabuuti waa dowlad madax bannaan marka dowladda hadda jirto dowladihii lixdanka way ka nasiib badan tahay dad soomaaliyeed oo dhiban baa kusoo ooyaya dowladahaas annagana hadda waxaa nala deris ah waddamada deriska nala ah dad soomaaliyeed oo xurmad iyo xushmad iyo laakiin calanka calanka soomaaliya kama taagna waxaan u idmanahay adduunka gudihiisa ciidda calanka soomaalidu ka taagan yahay ciidda calanka soomaalida kor taagan yahay ayaan u idmanaha inta kale dadka soomaalida hay jooga ma ay dhibana matalaad bay leeyihiin baarlamaanada bay ku jiraan calamaan u taagan xuquuq bay leeyihiin dalka ay la joogaan bay matalaan leeballo kala gedisan ay ku matalaan siyaasaadkiisa ay ka qayb qaataan dhaqaalihiisa ay ka qayb qaataan marka madaxdii lixdankii haddii ay fursadda annaga aan haysano ay haysan lahaayeen oo ah dadka soomaalida meesha jooga inay karaamo iyo xurmad iyo xushmad ku leeyihiin iyo matalaad iyo cad muuqdo siyaasadeed waxay la tahay dhib badan oo wadamada labada dal iyo waddamada kale dhex maray inaan dhex mari lahayn Eh, ugu dambeyn wasiir ogaanshahaaga heshiiskan ma la geyn doonaa baarlamaanka heshiisyada dowladdu ay gasho qaanuunan sharci ahaan waxaa lagu qasban yahay in baarlamaanka la geeyo baarlamaanku xalaaleeyo madaxweynaha la marsiiyo rafaafinta rasmigaha la marsiiyo Eh, waxaa kale yoon raba inay- aan idhaahdo waxay tahay dowladda soomaaliya oo iswadato ayaa heshiisyada gelaysa heshiisyada markii la gaaro in la saxiixo heshiisyada waxaa gelaya dowladda soomaaliya iswadato qaybteeda fulinta qaybteeda sharci dejinta amba iska warqabto heshiis baarlamaanku dafirsan yahay dowladi ma geli karto mana gelayso annagoo baarlamaankeena wadana gelay broseskaa la marsiinaya sida heshiisyada kaleo caalamigaaba wasiirka warfaafinta soomaaliya daahir maxamuud geelle oo u waramayay waryaheena magaalada muqdisho cabduqaadir maxamed cabdulle dhinaca kalena xukuumadda somalilan ayaa sheegtay in heshiiska dhex maray etoobiya iyo soomaaliya gaar ahaan kan la xiriira dekeduhu aanu khusaynin somalilan dekeda berberena aanay ka mid ahayn meelaha lagu heshiiyey wasiirka warfaafinta somalilan cabdiraxmaan cabdilaahi faarax guri barwaaqo oo u waramay wariyaha v o e da barkhad maxamuud kaariye ayaa sidoo kale ka hadlay sida ay u arkaan heshiiska labadaasi dhinac ay wada galeen iyo socdaalka ra-iisul wasaaraha etoobiya uu ku tegay magaalada muqdisho
Eh, dee anaguba sidaa idinkuba u maqlayseen baanu la soconay in uu ra-iisul wasaaraha ethoobiya uu booqasho ku tegey eh, dalka soomaaliya eh, heshiisna wada galeen eh, war murtiyeedna ay soo wada saareen oo isagana waanu haynaa marka runtii dee dowladdaasi ethoobiya waa dowlad madax bannaan waa dowlad xaq u leh dowladda ay doonto inay heshiis la gasho marka annaga wax saameyna oo ay nagu leedahay heshiiska ay la galeen ma jiro waxaa ka mid a qodobada lagu heshiiyey in afar dekedood oo sida war-saxaafadeedka ama warmurtiyeedka ku qoran n soomaaliya etoobiya maalgeliso deetan la dhiso En dad in badan falanqeynayay oo siyaasiyiin iyo falanqeeyaal madax bannaan baleh waxay sheegayaan inay dekeda berberi ka mid tahay dekadaha heshiisku ay ku galeen labada dowladood En arrintaas soo aragtaan
Een, runtii waxaan u malaynayaa eh, garaadka caafimaadka qaba ama fayoobi wax badan waxaa jirta aanay kusoo dhici karin tusaale ahaan ethoobiya waxay la gashay heshiis somalilan iyo imaaraadka waxaanay kusoo wada saxiixdeen imaaraadka marka ma dhici karto in ay maantana heshiis kale isla magaaladii berbera ay soomaaliya kula galaan labada dal dadka waxaa lagu khaldayaa magacyada dadku ilaa hadda reer somaliland way yaqaanaan ereyga soomaaliya waa soomaaliya waa tii berigii hore ee aynu isku jirnay la odhan jiray koonfur somalilandna waa la yaqaanaa waa somaliland in aanay taasi jirin waxaa kuu caddaynaysa dowladda etoobiya halkan cid baa u fadhida og in aanay ka talin soomaaliya halkan Een, eh, dadka reer soomaaliya fiisooyin bay u soo qaataan markay imanayaan somaliland reer somaliland markay tegayaanna fiisooyin bay u qaataan marka taasi maxay ku tusinaysaa waxay ku tusinaysaa in aanay marnaba laba laysku khaldayo aanay ahayn heshiiska la saxeexayna aynu haynay warmurtiyeedkana waxaa ku qoran heshiiska in lala galay soomaaliya ee aan lala gelin somalilan marka taasi dadka yaan lagu hodin marka waxaan u sheegaynaa dadweynaha reer soomaaliya inaan maskaxdooda lagu ciyaarin been loo sheegin soomaaliya iyo somalilan sidii ay kala ahaan jireen bay ku noqdeen isu soo noqo dambe ma jirto marka waxa weeye aan kala kala quusanaya aan kala ceeb la-aan wasiir qodobada heshiiska waxaa ka mid a in labada dal ay dhowraan madax banaanida midnimada iyo sidoo kale madax banaanida siyaasadada labada dal marka soomaaliya markaas u dhigaso micneheedu waxa weeyaan somalilan way sheeganayaan oo sharciyan waxay leeyihiin anaga naga tirsan tahay marka heshiisyada la galay soomaaliya marka leeda soomaaliya oo dhan miyaanay somalilan khusaynin markaad eegto siday halkii ka taagan yihiin iyo sharciyadii cuskanayaanba heshiiska sida ku qoran inagu ninka riyoonaya ee maskaxdiisa waxa ku jira ma eegino mana ka hadlayno hase yeeshee waxa weeyaan heshiiska iyo midnimadan laga hadlaya waa ta soomaaliya waa gobolladeeda may odran midnimada soomaaliya iyo somalilan oo isku jira ayaanu ayaa heshiiska lagu galay soomaaliya waa soomaaliya dadku markaa ha kala bartaan marka soomaaliya laga hadlayo kuma jirto somalilan dadkaygana markaasaanu sheegay marka hase yeeshee dadka riyoonaya ee weli riyadii hore ku jira dee dadkaa riyadaa cidina ka toosin mayso
wasiirka warfaafinta ee soomaaliya wuu hadlay waxa uu sheegay maruu ka hadlayay dekeda berbera iyo heshiiskii imaaraadka iyo somalilan iyo etoobiya dhinacna ka ahayd inaanay diidanin qodobada ku jiro heshiiska iyo wax lagu heshiiyey laakiin ay diidan yihiin cidda heshiiska lala galay waxaanu sidoo hadalka u sheegay u yidhi waanu ka gudbanaa heshiiskaasi imaaraadkana heshiisyo cusub baanu la gelaynaa arrintaas idinka sidadii la muuqata
imaaraadka haddii heshiis gaara la gelayaan oo ay dekadahooda kala gelayaan ama kismaayo haato ama baraawo haato ama xamar haato ama meeshay doontaa noqotee dee cid ku haysataa ma jirto hase yeeshee berbera heshiiskii wuu dhacay imaaraadkuna wuxuu la galay somalilan soomaaliyana iminka may dhalanin ee markii somalilan heshiiskii lala gelayey way nooleed waana jirtay farmaajona wuu soo lignaa barasaabadoysuna way soo lignaayeen sheekadaas wax ka jiraa ma jiraan annagana wax naga khuseeya ma jirto mana dhacayso mana dhici doonto mana filayno inay imaaraadku yidhaahdaan intaanu idinka aanu idinka tagnaanu xamar u doonanayna heshiis dalka yaa leh ninka iman kari waaye soddonkii sannadood u dambeeyey nin keliya oo madaxa oo ka socda soomaaliya ma iman hagama soo dhigeen somalilan siday markaa ku dhici kartaa dee dadka ayaan maskaxdooda lacaayan war dadka wax kale ku hadla oo wax kale u sheega tani ma dhacay
kaasina waxa uu ahaa wasiirka warfaafinta somalilan cabdiraxmaan cabdilaahi faarax guri barwaaqo oo u warramayay wariyaha v o e da barkhad maxamuud kari
xisbiga dimuquraadiga ayaa aqbalay soona dhoweeyey in kursiga koongareska oo uu baneeyey kit ellison oo minnesota laga soo dooranayay ay u tartanto ilhaan cumar oo ka mida koongareska gobolka minnesota waryaheena maxamuud mascadda ayaa noo haya warbixin arintaasi ku saabsan
ilhaan cumar oo ka tirsan golaha sharci dejinta ee gobolka minnesota iyo xisbiga dimuquraadiga oo gobolku waxay u xusheen inay magacooda ugu tartanto kursigii uu banneeyey mudane keith allison ee golaha koongareska ee maraykanka keith allison ayaa kursiga inuu bannaynayo waxa uu ku dhawaaqay maalmahun kadib shirweynihii ergooyinka ee xisbiga dimuquraadigu ay ku xulanayeen musharaxiinta xisbiga ee u tartamaya doorashooyinka sannadkan taasi oo keentay in xisbigu ay shir kale qabtaan islamarkaana ay ku caleema saaraan qofkii xisbiga u matali lahaa kursigii uu baneeyey keith allison shirkan ergooyinka ee helista taageerada xisbiga ayaa waxaa ilhaan cumar kula tartamayey laba musharax halka laba kalena ay tartankan diideen oo ay sheegeen inay si iskooda ugu tartamayaan doorashada xisbiga dhexdiisa ah oo dadweynuhu ay u codaynayaan bisha agost ee sannadkan ilhaan cumar ayaa kadib markii ay heshay taageerada xisbiga waxay u mahad celisay ergooyinka codka kalsoonida siiyey iyo dhammaanba taageerayaasheeda
qof walba ayuu mahadsan yahay waynu gaarnay tani waa mid xiise leh waxaana diyaar u ahay in dhammaanteen aynu berri dibadda u soo baxno albaabadana u garaacno lana sheekaysanno dadka deggan degmada shanaad ilhaan cumar oo v o a la hadlaysay ayaa sheegtay inay rajo weyn ka qabto doorashada xisbiga dhexdiisa ee bisha agost alxamdulilah ilaahay wuu noo fududeeyey in maanta aan helno taageerka xisbigeenna waxaan rajaynaynaa guul in aan noo soo dhici doonto agost ilaan cumar ayaa guusha taageeradeeda xisbiga waxa ay ku tilmaantay inay keentay taageerada iyo ducada ay la garab taagan yihiin jaliyadda soomaaliyeed ee minnesota maanta waxaan xasuustaa markaan inta u soo socday labo odayoo soomaaliyaan is aragnay waxay dhaheen waa kuu ducaynaynaa ilaaha ku guulaysiiyo marka waxaan aaminsanahay in niyaddaasayta furan iyo ducadaasayta ay markasta ii fududayso inaan guul gaaro kursigan golaha sharci dejinta ee dalkan maraykanka ayaan guushiisu sahlanayn weliba marka laga tartamayo xisbiga dimuquraadiga dhexdiisa ilaan cumar oo arrintaasi ka hadlaysaahina waxa ay sheegtay inay muhiim tahay in jaaliyadda soomaaliyeed ee gobolku ay u midoobaan sidii qof soomaaliya ugu fadhiisan lahaa kursigii kiid halisan howl badanaa noo taallo dadka say u og yihiin early voting wuxuu bilaabanayaa june keeda waxaan u baahannahay dadkao dhan inayna soo baxaan ay codeeyaan in codkeenna uusan naga khasaarin in aan fahanno kursigaanayti in qof muslin ah qof soomaali ah qof aan affahmayno qof annaga noo dadaalayo uu buuxiyo inay muhiim tahay wakhti annaga aan isku mashquulna ma aha wakhti annaga aan annagoo iswada wadanno aan dagaal galno waaye oo aan soo aan ku dadaalno sidii aan ku geyn lahayn washington qof dhibaatooyinkeenna ka turjumi karo oo annagana wax noo tari karo kursigan kiid alisan ee golaha sharci dejinta ee maraykanka ayaa guushiisa waxaa ka sokeeya taraanturooyin badan oo u baahan taageero iyo dhaqaale ballaaran oo looga gudbo ku dhowaada laba bilood ayaana naga xigta afar iyo tobanka bisha agost oo dadweynuhu dooranayaan qofkii xisbiga dimuquraadiga sida rasmiga doorashada nofembar ugu matali lahaa musharaxiinta kursigan irhaan cumar kula tartamaya ayaa waxaa ka mid a musharax soomaaliya oo la yidhaahdo jamaal cabdulaahi oo ah siyaasi arrimaha siyaasadda ee gobolkan falanqeeya jariyadda soomaaliyeed ee gobolka minnesota ayaa waxay walaac weyn ka qabaan in codadkii soomaalidu ay u kala qaybsamaan labadan musharax ee soomaalida ah taasina ay dhabar jebiso fursaddii qofkii ugu horreeyey ee soomaaliya kaga mid noqon lahaa golaha wakiilada ee koongareeska maraykanka maxamuud mascade v o e minnesota
aad ayuu u mahadsan yahay mascadda dhegaystayaal haatanna aan ku nasanno codka macaan ee fanaanka cumar dhuule
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa v o a washington waana idaacaddeenii galabnimo qeybihii kaara idaacadda ayaan markana gudagelaynaa waxaa idinku soo maqan xubintii dooda gaaban iyo weliba barnaamijkii qurbe iyo wararkii ugu dambeeyey ciyaaraha waxaana hadda si toosa u soconaya ciyaar dhex maraysa dalalka sweden iyo korea nuur ayaa isha ku haya dabcanna waad ka bogan doontaan warbixinadii ugu dambeeyey marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka xubno ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya ayaa ku sugan magaalada heeg iyagoo markaasi gudbinaya jawaabta dowladda federaalku ay ka bixinayso muranka dhinaca badda oo dhowaan dowladda kenya jawaabteeda ay ku soo dartay sida ay noo xaqiijiyeen mas-uuliyiintaasi dood cusub oo u baahan in dowladdu ay jawaab ka bixiso goordhow ayaa la filayaa in dowladdu ay gudbiso jawaabteeda ku aadan arrintaasi
ururka caalamiga ah ee ay ku mideysan yihiin hay-adaha bisha cas ilaan keyrta cas ee loo soo gaabiyo i f r c ayaa sheegay in kumanaan muhaajiriin ah oo ku sugan dalalka la isku yidhaahdo balkaniska ee yurub ay u baahan yihiin gargaar bani-aadamnimo oo deg deg ah i f r c waxay maanta sheegtay in dad ka badan shan kun iyo lix boqol oo ruux oo muhaajiriin ah ay gaareen dalka bosniya tan iyo bilowgii bishii janaayo ee sanadkan taas oo aad iyo aad uga badan tiradii sanadkii labada kun toddoba iyo tobankii martay waddamadaasi oo ahayd toddoba boqol afar iyo konton ruux simon misiri oo ah madaxa ururka i f r c qeybtiisa yurub ayaa sheegay in qaxootiga ku sugan balkaniska ay u baahan yihiin waxyaabaha aasaasiga u ah nolosha hay-adda laanqeyrta cas ayaa sheegtay in boqol ka mid ah shaqaalaheeda mutadawiciinta ah ay boqolaal ruux oo muhaajiriin ah ay ku caawiyaan maalin walba dowladda bosniyana waxay ka digtay in muhaajiriinta usoo tallaabaya dalkeeda ay halis ugu jiraan miinooyin ku aasan xuduudka wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka greega iyo macedonia ayaa saxiixay heshiis taariikhi ah hordhac ah oo ku saabsan in magac laga bedelo dalka macedonia nicos kotsias oo ka tirsan greega iyo nicola dimitrof oo ka socda macedonia ayaa heshiiskan waxay axaddii ku saxiixeen degmada presba lake ee xuduudda labada dal kala qaybisa ra-iisul wasaaraha greega alex siparos iyo dhigiisa macedonia suran sayef ayaa goobjoog ka ahaa saxiixa heshiiskaasi oo magaca macedonia ku bedelaya magac cusub oo ah jamhuuriyadda waqooyiga macedonia macedonia waxay ogolaatay inay magaca iska bedesho si greega ay u uu uga qaado xayiraada ay dalkaasi ka saartay ka mid noqoshada ururka nato iyo weliba kan midooda yurub
saddex qof ayaa ku dhintay sagaashan kalena waa ay ku dhaawacmeen dhulgariir xoog leh oo isniinta maanta ah garaacay galbeedka dalka jabaan waaxda saadaasha hawada dalkaasi ayaa sheegtay in dhulgariirkaas oo lixaadkiisu dhammaa lix dhibic hal uu aruurnimadii hore ee saaka ku dhiftay magaalada osaka oo ah magaalada labaad ee ugu weyn wadanka jabaan warbaahinta dalkaas ayaa ku warantay in dadka ku dhintay dhulgariirka ay ku jiraan gabar sagaal jir ahayd iyo oday siddeetan sano jir ahaa kuwaas oo uu ku soo dumay derbi
halka warkaasi aad kala socotaana dhegaystayaal waa v o a washington markana kusoo dhowaada xubintii dooda gaaban ee cabdixakiin maxamuud sharwac
kulantuuxaan oo wanaagsan dhammaantiinma dhegaystayaal ku soo dhowaada mar kale iyo xubinteennii dooda gaaban sannadihii ugu dembeeyey guud ahaan dunida gaar ahaana bulshada soomaalidu waxaa sare u kacay isticmaalka teknolojiyadda casriga gaar ahaan warbaahinta bulshada amaba waxaa loo yaqaana sochial mediya taasoo ay isticmaalaan dadweyne aad u tiro badan oo isugu jira dhallinyar iyo weliba dad waaweyn waxaana jira dood ka taagan isticmaalka warbaahinta bulshada taasi oo ku aadan in loo isticmaalo hannaankii ku habboonayd iyo weliba in la baalmaro waa qodobkaaynu ku soo qaadan doonno barnaamijkeenna doodda gaaban ee maanta waxaana igala qayb gelaya cabdirasaaq barre jaamac oo ka mida dhallinyarada aadka u isticmaasha warbaahinta bulshada iyo axmed xuseen ibraahim oo ah macallin amaba bare wax ka dhiga dugsiyada magaalada hargeysa ugu horraynba waxaan idleeyahay ku soo dhowaada xubinta doodda gaaban cabdixakiin aad baad ugu dhowaanahay waanad mahadsan tahay waa hagaag ugu horraynba haddaan id weydiiyo muddooyinka ugu dambeeyey bulshada soomaalidu gaar ahaanba dhallinyarada ha u badatee waxay aad u isticmaalaan warbaahinta bulshada sidii ay ahayd ma looga faa'iidaystay mise loogama faa'iidaysan cabdirasaaq waan ka horraynaya bismillahi raxmaani raxiim n waad mahadsantahay cabdixakiin n n baraha bulshada ay ku wada xidhiidho ama n warbaahinta dhinaca internet ku shaqeysa waxaan u malaynayaa in sidii loogu talagalay looga faa'iidaystay waxaynu ogsoonahay inaynu ku noolnahay imika qarni ay technolojiyadu aada u bedeshay hababkii kale wax loo isticmaali jiray hadday dadku badanka ay ku wada xidhiidhaan oo ay isticmaalaan shabakadaha kala duwan bulshadu ay fariimaha isugu gudbiyaan sida facebooka twitterka iyo qeybo kale oo badanba oo malaayiin qof isku xidhay oo dunida jecladeeda kala jooga kuwaasoo sahlay inay si fudud ay fariimat ugu diri karaan ay isweydaarsan karaan afkaar iyo barnaamijyo kala duwan duniduna maalinba maalinta ka dambaysa in laga baxayo habkii hore traditionalkahana loona gudbayo hab casriya oo ay dunidu ku wada xidhiiri karto one touch ama iyagoo wada jooga hal qol oo isku dhow islamarkaana waxaan u malaynayaa aanu ka faa'ideynay waktiga in sidii loogu talagalay ay bulshadu ka faa'iday waa yahay waa hagaag cabdirasaaq aad baad u mahadsan tahay axmed haddaan adiga kuu dhiibo adigu maxaad qabtaa in sidaa cabdirasaaq sheegay in sideedii looga faa'idaystay ma tahay aniga jawaabteedu waxay tahay baraha bulshada sidii loogu talagalay inaanay in fara badan oo da-yarteen ah aanay ka faa'iidaysan waxaynu waxaynu ogsoonahay waxyaabaha loo yaqaano sida social mediaha ama baraha bulshadu ama waxa loo yaqaano si guud saxaafadu waxay ka mid yihiin dhadhaarka afaraad ee ku taagan tahay dowladnimadu anigu daraasaad lagu sameeyey wadamada islaamka waxaa soo baxday in baraha bulshada dadka caalam islaami ku nool iyo dadka wadamada afrika ku nool aanay ka faa'iidaysan wax buugaaga ay kala soo degaan aqoon ay kala soo baxaan arrimo siyaasadeed ka farqeeyaan ma jiro ka ugu dhowi waa ka maalin intuu yar eego war yar ka eego weeyaan laakiin sidii loogu talagalay ee loo baahnaa inaynu uga faa'iidaysano ugama faa'iidaysano waayo waxaad ku garanaysaa inta ugu faraha badan le qofku saacado fara badan bu wuxuu ku qaataa baraha bulshada aqoon uu ka keeno wax uu ka qoro xifrad uu mudda u kordhiyo ma jirta wal waxaa laga yaabaa qofku inuu aqoontii uu hayay uu kaga sii lumo si ugu jiro waktilimits fara badanna inoogu keeno aan waxaan aaminsana sidii loogu talagalay ee uu sameeyey nimankii sameeyey sida inaan uga faa'idaysano aqoontiina inbay hoos usii dhiman waa yahay aan cabdirasaaq ku noqdo cabdirasaaq maanay jirin sidaa imika axmed sheegayo in wakti badan kaga lumo dadkii oo ay in badan dul fadhiyaan oo aanay isku dhigmin waktigii ay dul fadhiyayeen ay siinayeen iyo waxay ka faa'iidayeen lama qabo arrinka axmed dadkuna isugu mooda jiraan dhalinta badankooga iyo asxaabta facebooka amaba social mediaha isticmaashaa laba qayboodun baan u qaybananaa laakiinse waxaan qabaa inay dadka badanka sida waxaan uga faa'idaystaa ay badan yihiin taa waxaa ku cadaynaysaa in maalinba maalinta ka dambaysa waxa badanaya tirada dadka isticmaala baraha bulshada aad baana usii kordhaysaa waxaana taa sahlay had iyo goor waxyaabaha laga helo iyo yacni in shaqooyinka maanta badankeyga lagu qabto adeegyada internetka ay fidiyaan islamarkaana ka qiimo jaban kana raasamaal badan marka dhalinta soomaalida gebi ahaanteedba waxaad moodaa in qeyb ka mid inay iyagu waktigoogii ku qaadeen laakiinse lama wada qabo in ay badanka dadku ay u isticmaaleen sidii loogu talagalay ay u isticmaaleen laakiinse dadka qaarkoodna wax yar mooyaane inta kale ay isticmaalaan taana waxaa kuu sahlaysa badanka in habka ay u isticmaalan yahay hab yacni rasaaga oo yacni macquul ah oo ay ku heli karayaan warar rasmiya iyo warbixino had iyo goor qiimeeya qofka bini aadamka taana waxaan leeyahay sida loogu talagalay waa loo isticmaalay waayahay aan axmed ku noqdo axmed maana iyaduna mid meesha ku jirta ahayn in fursadihii shaqo hadday noqoto iyo macluumaadkii iyo weliba wixii xoga inay isku weydaarsadaan bulshadii oo bulshadii taa ku kala helaan taasi maana arrin muhiima oo dabcan isticmaalkeedii looga faa'idaysto lagu kala helo maanay ahayn taasi waxay ka noqonaysaa boqolkii hal bay ka noqonaysa qof inuu shaqo ka codsaday in meel aanu gaari karin xogteeda helay waxay ka noqonaysaa markaynu boqollo eegno boqolkii hal qof ayaa taa ka faa'idaystay qofka ugu yar ee maanta ku nool geeyaha soomaaliyeed waxaa laga yaabaa baraha bulshada gaar ahaan facebooka ugu yar wuxuu isticmaalaa saacad ama laba saacadood labadii saacadood wuxuu ku luminayaa qof la hadalki qof la hadalkii iyo sidaa tahay jacadbu laba saacadood ku qaadanaya sidaas darteed waxaan leeyahay boqolkii hal bay ku noqonaysa inta ka faa'idaysata ninety nineka kale waxay waktigooda ku luminayaan wax aan qiimo lahayn oon adduun iyo aakhiraba faa'iido lahayn waayahay saynu ka warqabno n marka haddaynu dib ugu noqonno n taariikhda iyo weliba dhaqanka soomaalida amaba wixii la odhanayay qaabkii hore dhaqanka ahaa ama traditionalka ahaa bulshadu a dadku markay is-xog waraysanayaan waa laysku iman jiray waa laysbooqan jiray waa lays arki jiray hadda waxaaba suurtagala inaan dee bilaba laysarag ama muddo ka badanba halkaasun laga wada xidhiidho ma odhan karnaa tiknolojiyadan iminka casriga ee timi iyo weliba warbaahintan bulshada dadkii u sahlanaatay dadkii way isku keentay oo way isku soo dhoweysay mise way kala fogeysay oo waxa weye fursadda isku arki jireen bay meesha ka saartay aan ku horreeya axmed kolley laba dhinac mid noqon doonaano dhinac way fududaysay oo qof waxaa laga yaabaa qaaradaha adduunka dabadiisa ku yaalay ayaa si yaro fudud uga xidhiiraysa dad ay isugu dambaysay beri hore ayaa waxaa laga yaabaa adigoo hargeysa jooga inaad guruub la sameeyo halkaa laga wada xidhiiro maanta dhinac bay ka fududaysa dhinacna waxay meesha ka saartay qaraabadu inay isarkaan oo isbooqdaan oo iska warhayaan oo waxaa laga yaabaa qaraabadaada degan muqdisho degan ama ama gooramo degan ama garoobo degan ood booqan karayso inay kaa mashquulisa laga yaabaa dhinacna faa'iiday ka leedahay dhinaca kalena dee khasaari ka wada tahay qaraabada waxaa fiican inay iska warhayaan oo dee laisxaal waraysto loo tago kii jimicsaan laga warhayo taana khasaare kale dhinaca kalena wa wax wax badan bay fududay waa hagaag ancabsaaq u dhiibo waxaan aaminsanahay abdac baraha bulshadu waxa ay fudeydiyeen inaad barato asxaab badan oo dunida dacladeeda kala jooga hadday noqoto asxaabtaada asxaabtooda iyo asxaabtooda kaleba oo meelo kala duwan oo dunida kala jooga waxayna sahasho inay ka dhigto hal qol oo isku dhow oo la wada fadhiyo la wada dhinacna waxa weeyaan waxaad moodaa in yacni wahsi yar uu galayo aan maxaa la yidhahdaa la isku iman karin laakiin anigu waxaan had iyo goor qabaa in asxaabtii kala duwaneyd ee dunida meel kasta kala joogtayba ay kaga maarmeen baraha bulshada ay ku wada xidhiidhaan oo saacadda ilikada milka aada la hadlaysid aada arki karaysid maqal iyo muuqaalba oo dunidao dhan aada kula aadli karaysid isla xogta markaa la helo inaad markiiba heli karaysid ugu dambayn haddaan id weydiiyo dabcan baashi lagama maarmayo waanan la adeegsadaa fikirkii la doonaha la kala qabeen maxaad xal u aragtaan aan axmed ku horreeyo waxaan leeyahay dhalinyarada in fara badan baasha waktigiina hagelina markaad waktigiia gelaysaana wax ka faa'iidaysta sida loogu talagel ka faa'iidaysta bugaagta kasoo rogta oo kasoo kasoo dejista wax ka akrista barnaamijyada doodahay ku jiraan ka daawada markaa duniyadu sameeyeen ka daawada dhibaatada ay leedahay qabyaaladu ka eega colaadu khatarta ay leedahay ka eega isku xidhnaanta ka daawada horumarka ka daawada iska ilaaliya inaad miiriyaha loogu talagala inaad dalkiina ku dumisaan iskala ilaaliya inaad isu khiyaamaysaan waaye aan cabdirasaaq u dhiibo
waxaa xalku uu noqon karaa horta nimco waliba nusqaan ayay leedahay in laga fogaado had iyo goor wararka been abuurkaa ee baraha bulshada intaa dhex waroogaya waayo haddii hal erey oo qaldan aad ku qortay facebook waxyaaba badan buu halaagay faa'iidadiis waxaa ridaya waxaas marka waxaan leeyahay arrimaha siyaasadda iyo arrimaha xuxunba waa inaynu had iyo goor ka fogaadno si yacni ay igu noogu noqdaan nimcadaas ku nacloonanaa waxyaabo inoo wanaag guud ahaana dhegaystayaal waxaan intaasi ku soo gebagabayn doonaa xubinteennii dooda gaaban tan iyo tani dooda mid lamid ay isugu iman doono waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo
markana dhegaystayaal ciyaarihii iyo nuur xasan nuur oo horteyda fadhiya nuur haya
waa mahadsan tahay falastiinay ciyaarihii koobka adduunka ayaa si habsami leh waxay uga soconayaan dalkaasi rushia iyadoo xulalkii la isdhahayey oo loo saadaalinayay oo waa ay qaadi doonaan ama guulo waaweyn ay ku bilaaban doonaan ay kufeen sida xulka brazil oo shalay ka badan waayay xulka switzerland kadib markii ay barbardhac galeen jarmalka oo difaacanayay koobka adduunka oo isagoo maaragtay ku guuleystay sanadkii labada kun afar iyo tobankii si lama filaan ah ayaa looga badiyey xulkii argentina isna barbaro ayuu keenay xulka faransiiska oo keliya ayaa ilaa iyo imika badiyey marka sidaas ayay ilaa iyo imika wax u socdaan ciyaar ayaa hadda dhaceysa waxaana ay dhex mareysaa xulalka sweden iyo koonfurta kuuriya waxaana hal gool iyo eber weli ciyaarta ku hogaaminaya xulka qaranka ee sweden goolkaas wuxuu ahaa rigore waxaana daqiiqadii shan iyo lixdanaad sweden u dhaliyey ciyaaryahan andres granfisti oo ah ciyaaryahan difaaca ka ciyaara islamarkaana ah kaftanka xulka sweden ciyaartu aad iyo aad ayay u xiiso badan tahay waxaase moodaa in sweden ay yara ku gacan sareeyaan haddana waxay mareysaa daqiiqadii todoba iyo sideetanaad oo gabagabo ayay mareysaa ciyaaro kale ayaa iyana maanta dhici doona waxaa maaragtay mar dhow iyana bilaaban doonta xiliga geeska africa marka ay saacaddu tahay lixda beljimka iyo banama xulka beljimka waxaa uu ciyaara ciyaaryahaano dhalinyaro ah oo xidigo ah dadka qaar ayaa qaba in beljimka ay iyana ka mid yihiin ciyaartoyda ama xulka loo saadaalinayo inuu koobka ku guuleysto inkastoo laga wanaagsan yahay ciyaaraha kale ee dhici doona caawa dhici doona ayaa ah england ama ingiriiska oo la ciyaari doona xulka tunisia nuuro haye ciyaaraha socota sweden iyo kuuriya xaggee kala mareysaa falastiin sidaa hadda sheegaba ciyaartu waxa ay mareysaa hal gool iyo eber waxaana ku hogaaminaya xulka sweden waana ciyaartii koowaad ee ciyaarihii maanta dhacay waxaa la filayaa in saddex ciyaarood ay dhacaan laba kale ayaa hadda dhiman
yaa kulmi doona labadaas waa beljimka iyo panama iyo tunisia iyo england ciyaarta tunisia iyo england oo kale maxaa laga filan karaa waxaa laga filan karaa in ingiriiska ayaa loo saadaalinaya inuu badin karo maadaama ciyaartooy wanaagsan uu wato laakiin tunisia oo ah xul afrika ah waqooyiga africa ayaa laga yaabaa in uu badiyo maxaa yeelay ciyaaraha koobka adduunka ilaa iyo iminka ciyaarihii dhacay natiijooyin aan la filin ayaa soo baxay oo sida aan sheegnay brazil oo ah xul weyn switzerland ayuu barbardhac la galay jarmalka oo ah xul maaragtay lagu tireynayo inuu koobka qaado islamarkaana sanadkii labada kun afar iyo tobanka ku guuleystayna mexico ayaa hal gool iyo eber shalay uga badisay marka wax walbaa laga filan karaa ingiriiskana sanadihii ugu dambeeyay ciyaarihii adduunka marka aad dib u eegto guulo waaweyn ma uusan keenin laakiin waxaa la leeyahay waxaa dhici karta in uu uu maaragtay badiyo marka birina ciyaaro kale ayaa dhici doona tusaale ahaan masaarida oo kulankoodii ugu horreeyey ku khasaaray maaragtay ciyaartii ay ciyaareen oo hal iyo eber ay uruguay kaga badisay ayaa wax ula ciyaari doonaa ruushka oo lagu furay oo sacuudiga shan gool iyo eber uga badiyey marka maxamed saalax oo ah laacib weyn oo soomaalidana ay aad u taageerto ayaa la filaya inuu dheelo ciyaartii horeu ka maqnaa dhaawac uu qabay dartiis marka masar haddii biri laga badiyo boorsooyinkooda ayay laablaabo doonaan oo ka hari doonaan waxay ku xiran tahay in ay sii joogaan ruushka in ay ka badiyaan ciyaartaasi ciyaaraha kale brazil ayaa iyana waxa ay dheeli doontaa labaiy labaatanka bishan oo costarica ayay la dheeli doontaa ciyaartaas ayaa isha lagu hen doonaa jarmalka oo laga badiyana saddex iyo labaatanka ayuu sweden oo hadda ciyaaraysa uu la dheeli doonaa argentina ayaa iyana ciyaari doonta oo maaragtay iyana ciyaarteeda isha lagu hayo marka waan arki doonaa falastiinay ciyaarahaasi natiijooyinka ka yimaada iyo waxa ay kusoo dhammaadaan aadaa umahadsan tahay kaasi wuxuu ahaa waryaheena nuur xasan nuur oo ciyaarihii ugu dambeeyey iyo kuwa socdaba noo dulmariyey markana dhegaystayaal waa faaqidaad ku saabsan koobka adduunka oo uu noo diyaariyey waryaheena jamaal axmed cismaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal sida aad la socotaan waddanka ruushka waxaa ka soconaya koobka kubadda cagta adduunka oo natiijooyinka ilaayo hadda dhacay qaarkood ay yihiin kuwo dadka ciyaaraha adrosa ama falanqeeya kuwo aysan hore usii saadaalin karin islamar ahaantaasina sida ay hadda wax u socdaan ay u muuqdaan kuwo mucjiso ku noqotay dadka ciyaaraha xiiseeya haddaba maxaa isbedelay maxaa qabsaday dalalkii loo saadaalinayey koobkan kulamadii ugu horreeyay ay ciyaareen natiijooyinka iyo waxa la filan karo arrimahaas iyo kuwo kale ayaa waxay la qaadaa dhigi doona tifatiraha idaacadda gool f m ee ciyaaraha ka faalootay magaalada muqdisho cabdulaahi xasan baliil kolkan adduunka laba kun sideed iyo toban ee ka dhacaya raashka waxaad moodaa in isbedel badan uu ka muuqdo uuna ka duwan yahay koobabkii adduunka ee lasoo dhaafay kii laba kun iyo toban lagu qabtay south africa iyo kii ugu dambeeyey ee lagu qabtay dalka brazil ee latin america natiijooyin la yaab leh haba ugu darnaadeen xulalkii sida aadka ah loo saadaalinayay in koobkan adduunka ay ku guuleysan doonaan midkood laga soo bilaabo xulka ugu hanashada badan brazil xulkii difaacanayay jarmalka labadii xul xulalka ugu fiican adduunka ka mid a portugal iyo spain xulka argentine oo ka mid a xulalka saadaalash saadaasha intooda badanna waxay bareejooyin ama barbardhac iyo ka badiyey xulal lama filaana mexico waxay ka badiyeen xulkii difaacanayay jarmalka oo hal eber ay ugu badiyeen natiijadaasi kasoo baxday macalinka jarmalka dusha ayaa loo saaray waxaana dusha loogu saaray qaabka xulashadiisa mascuud awsel aanu fit ahayn oo boqol kiiba boqol soddon daqiiqo ka hor xanuun badan ayuu sheeganayay laakiin go-aan macalinka uu gaaray ayuu ku safay mana samayn mascuud awsel fursad wax uu ku abuuray thomas muller eedda ugu badan isagaa loo soo jeediyey sidoo kalena waxaa hadda qiimo yeeshay kasoo tegitaankii ciyaareen loreseene oo dayarkii kooxda man city waa tahay sidoo kale waxaan xasuusnaa in jarmalka guruubyada marka la fiiriyo sanadihii laga soo bilaabo labada kun iyo labadii ilaa iyo labada kun iyo lixdii ilaa iyo laba kun iyo toban laba kun iyo afar iyo toban intaba guruubyada marka la fiiriyo waxay dhaliyeen labaatan gool sideed gool waxay ka dhaliyeen sacuudiga labada kun iyo lixdii waxay afar gool ka dhaliyeen costarica australia afar ayay ka dhaliyeen portugiiskana afar ay ka dhaliyeen marka la fiiriyo lix labada kun lix laba kun toban laba kun iyo afar iyo toban waxyaabihii ku dhacay shalayna guuldarada waa la socdaa brazil marka aynu u soo laabanno brazil dalalkii loo saadaalinaya ay ka midka tahay koobkan shalay switzerland ayaa qabatay neymar wuu soo laabtay niyaddooda way fiicneed maxaa dhacay brazil waxaad moodaa in macalin leonardo muji macalin tete xulashadiisa ma xumeen koo iyo tobankii ciyaaryahaan ugu qiimaha badnaa ee salaka matali lahaa garoonka wuu la soo galay laakiin waxaad moodaa brazil laftigeeda waxaa saameeyey natiijooyinkii ay argentine iyo sbain iyo portugal iyo ay jarmalka la kulmeena saameeyey laakiin brazil wili stiil waa fafarit kubad qurxo inay dheeleen fursado badan garsoorka aada loogu dhaliilay go-aanada qaar waayo adeega var videoga inuu isticmaalo inta badan uu ka madax adeegaya go-aanada qaar waayo waxay ku cabanayeen in goolkii laga dhaliyay brazil la kala tuuray oo ciyaareen mirinda xoogaa yar la kala tuuray sidoo kale daniila gool rigoora oo cad oo laga diiday ayay ku murmayeen marka muran badanaa garsoorahaas saameeyey isticmaalka adeega var waxaad moodaa in laftigeeda oo saameyn badan ay ciyaartaas ku yeelatay laakiin brazil waxaa dhihi karaa kubad qurxo inuu dheshay boqolkiiba lixdan way ka booni laakiin switzerland waxay dheshay waxay sameeyeen jamaal waxyaabihii la yaab kalaha ciyaartan falanqayaasha ay ka qorayeen laftigaan arka ka mid ahaa in xidigii qadka dhexe ee bahraami haddii brazil kubad lala dheelo waa xaqiiq switzerland shan iyo saddex waa laga badin lahaa laakiin khitad macalinimaa lala dheela hadda xulkan brazil ma jiraan ciyaartooy fiicanaa wataa iyo xul yaraa tahay jamaal way dhammaatay brazil waa loo xirtay daafac ma gelin switzerland kubada contrataga ay dhilayeen neymar oo kiimaanka ah waxaa la waxaa la daba dhigay laba ciyaareen shaaka iyo ciyaareen bahrami bahrami waad ogeed meel walba uu tago neymar wuu daba taaganaa kubado badan ayuu ku beeldaray neymar steve boqol kiiba boqol ma aha fursado badan wuu abuuray laakiin waxaa moodaa in brazil khidad fiican lala dheelay oo kubad qurxoon lala dheelay switzerland fursado badan heshay laftigeeda laakiin waxaad moodaa inay xalay ay heleen wixii ay ugu talagaleen waayahay aynu soo aadno gruupka d oo la tilmaamay inuu gruupka ugu adag yahay argentina iceland croatia nigerian croatia ayaa hadda hogaaminaysa af saddex dhibcood ay leedahay argentina wixii qabsaday iyo iceland oo markii ugu horreysay ay kulan noocan oo kale ay wada dheelaanba iceland waddanka ugu yar ee koobkan ka qaybgalayay waaye bal ka waran natiijada argentina iyo xaaladeeda iyo waxyaabihii isbedelay argentine bilaabashadoodii koobka adduunka ma fiicneen xul isagoo dhanba saddex boqol oo kun ka kooban wadan dhanna saddex boqol oo kun ka kooban iceland waxyaabihii eurogii laba kun lix iyo tobankii ka sameeyeen waa la ogaa groupkoodii hadda heerkii qualificationka ama israelkii kaalinta koowaad ay kaga soo baxeen weliba dhibco fara badan ay kaga soo baxeen iceland iceland waxaan islahaa linal mesy haddii ronaldo oo saddex gool ka dhaliyay spain iceland ay la ciyaarayaan argentine uma daahay doonaan oo lix ilaa iyo toddoba ay gaarsiin doonaan laakiin layaaba ka dhacay waxyaabaha macalin jordi samboli lagu dhaliila waxaa ka mid ahaa taatikada uu xushay golayihii koowaad qaranka u dhaawacmay oo ciyaarihii iskulaleysigu ku dhaawacmay ninkii la yidhahdo sergio romero golayaha labaad iyo chelsea oo soddon iyo lix sana jira u haya willi gabarelo daafacyadiisa iskuma toosna qadkiisa dhexe iskuma toosna wuxuu kasoo tegay ciyaaryahankii gorolinta horyaalka zaraayada qaaday mauri icardi waxaad moodaa argentine linal besi keligii wax ma qaban karo haddii hal ciyaaryahan ay ka jaban tahay waxaa la rabaa in ciyaartooyda kale hal habeen lagu fakto argentina marka ma jiro ciyaaryahan lagu fakan karo paulo dibala keeda ku jira haddii la keeni lahaa lati waayo isagii miisi garoon ma wada geli karaan waa laba ciyaaryahan oo isku boosa waa laba ciyaaryahan oo isku banooni ah waa taa waan arki doonaa sida wax isku bedelaan aad baad umaadsan tahay baliil aada umaadsantaa jamaal tiftiraha idaacadda ciyaaraha ka faaloota gowl f m ee magaalada muqdisho cabdulaahi xasan baliil ayuu kaasiyaa dhegeystayaal barnaamijka ciyaarahan intaas ayaan kusoo gebgabaynaynaa tan iyo kulanti dambe nabadgelyo aad ayuu u mahadsan yahay jamaal oo inoo soo jeedanayey wararkii ugu dambeeyey ciyaaraha ayaad la socoteen dhegeystayaal ciyaartii dhex maraysay sweden iyo koonfurta kuuriyana waxaa hal gool iyo eber ku badiyey xulka qaranka sweden haatanna aan ku nasanno kaalimihii heesaha
daryeelana kama dambeeye malayigu dowgale codka macaan ee allah u naxariista xalima qaliif cumar magool gabagabo ayuu ahaa idaacaddeenii galabnimo waxaa idinla socodsiinaya nuur xasan nuur iyo anigoo ah falsiin axmed iimaan intaan mar kale hawada ku kulmi doonno idaacaddeenna caawa waa v o a oo idinla nabadgeliyo فهل